Facebook and Twitter because I like it when you do that at I A M N I K K I S T R O N G. I am Nikki Strong, and this is VOA One, the hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan boggayaga v o a somaly com
duur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin arbacaha ko iyo tobanka bisha noofembar sanadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdiyo barkii duhurnimo washingtonna saacaddu waxa ay tilmaamaysaa shantii iyo barkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo xuseen barre iyo cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobada dhegaystayaal aan idinku hayna idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah dhallinyaro gobolka mudug ka wada dadaal ay ku midaynayaan dhallinyarada ku nool deegaanada ay colaaduhu ragaadiyeen ee gobolka runtii waxaan u nimid waxay ahayd nabadgelyada inaan xoog saarno arrintaasna ilaahay mahadis waa noo hirgeshay si fiican bayna u socotaa gogashii nabadaana hadda taalla waxyaabaha kow aan ku dhiirigelinay taas bay ahayd afbarwaaqe iyo towfiiq laftirkeedu shaqaaqadii ka dhacday xilli dhaweyto adowgeed guulaha miradhalkaah laga gaaray bay ka mid ahayd nabadaynta waxaad kalood maqli doontaan laacib hore oo kubadda cagta ah oo hadda ciyaartoy dhallinyaro ah si bilaasha ugu tababara magaalada warsheekh ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaad sidoo kale dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan duurnimo hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
saraakiisha dalka afghanistan ayaa sheegay in warar dhinaca sirdoonka laga helay ay horseedeen in la dilo sarkaal sare oo ka tirsan al-qaacida dilka sarkaalkan sare ee ka tirsan al-qaacida ayaa ka dhacay gobolka galbeed ee u dhow xadka afghanistan iyo iiraan hay-adda sirdoonka ee afghanistan ee n d s loo yaqaano ayaa sheegtay in sarkaalka la dilay uu ahaa maxamed xaniif islamarkaana loo yaqaano cabdullah kaas oo lala xidhiidhiyey weeraro argixiso oo ay alqaacida ka fulisay dalka afghanistan iyo dalalka la dariska ah ee indiya iyo bakistan sirdoonka afghanistan ayaa sheegay in maxamed xaniif oo u dhashay bakistan hase ahaatee uu taageero ka helayay garabka alqaacida ee dalka afghanistan warka soo baxay ee la xidhiidha tallaalka ka dhanka xanuunka coronavirus ayaa noqday rajo soo iftiinta ee ah in lasoo afjaro xanuunka faafa ee covid -19 shirkadda viser iyo weliba shirkada kale ay shuraakada yihiin ee biontech ayaa isniintii shaaciyey in tallaalku boqolkiiba sagaashan waxtar yeeshay bilowgii xogta tijaabada warkan ayaa keenay rajo fiican hase yeeshee khubarada ayaa sheegaya inaanay dadku iska tuurin aftaboolka amaba waxa loo yaqaana maask waxaanay khubaradu dareena ka qabaan in sinisyahanada kooxdan ka baxsan aanay xogtan eegin xataa haddii ay sii haystaan tallaalka ayaa laga yaabaa in aanu noqonin sida rasmiga ah ay dunidu u aragto xakamaynta tijaabo caafimaad waxaanay sheegeen in natiijooyinku ay yihiin kuwo aada u dhiirigelin leh madaxa maxadka xasaasiyadda iyo xanuunada faafa ee maraykanka antony fauci ayaa sheegay in helitaanka tallaal boqolkiiba sagaashan waxtar leh uu yahay waxaan caadi ahayn qaar ka mida ciyaartooygii hore ee kubadda cagta oo hadda isu bedelay macallimiin ayaa tababaro xirfadda kubadda cagta ah siiya ciyaartooy dhallinyaro ah tababarayaashaasi waxaa ka mid ah anas macalin oo hadda ciyaartay kubadda cagta ah ku tababara magaalada warsheekh warbixintanna waxaa noo haya waryahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle anas macalin maxamuud waa ciyaartooy hore oo ka tirsanaa xulka qaranka soomaaliya iyo kooxda kubadda cagta ee elman anas waa tababara leeliya dhallinyarada jacal kubadda cagta wuxuuna qaan ka ahaa garoomo ay ka mid ahaayeen garoonka degmada kaaraan ee qoob dooro sanadihii ugu dambeeyey wuxuu deganaa degmada warshiiq balse kama uusan jeesan hiwaayadiisii kubadda cagta ee wuxuu mar kale bilaabay inuu soo saaro jiil cusub oo jacal kubadda cagta gaar ahaana kuwooda ku nool degmada warshiiq anne waxaan uga faa'iidaystay maadaama dad isboortiga jecel ee maamul iyo dhallinyaro iyo ciyaartooy badan ay joogaan anna aan ku soo biiray inaan xirfadihii wixii aan tusiyo run ahaantii dad taalanti ah oo degmada ka gobol ahaan qaranka soomaaliyeed yacni anfici doona ayaa ka buuxo insha allahu tacaala haddii yani agabyada isboortiga ama haddii ugu horeyso garoomadii kubadihii koonisidii wixii haddii ay helaan waxaan aaminsanahay inay guul fiican keeni doonaan insha allah anas ayaa dhowaan kula kulma degmada warshiiq waxaana weydiiyey mustaqbalka dhallinyarada ku nool warshiiq marka loo eego dhanka xirfadda kubadda cagta waxaad indhihiina ku aragtaana meesha ka jira dhallinyaro yar oo taalanti ah oo kala duwan iyo haddii yaryar ahaan lahaayeen siddeed jir sagaal jir labayo toban jir ilaa iyo lixiyo toban jir ayaa maalinta oo khamiisa oo dugsiyada fasax ay jimcihii isugu yimaadiin sidaa u jeediin dhalinta waa dhalin rabta kubadda inay cayaarto hobina u leh inkastoo goron la-aan ay ka jirto degmada warsheekh haddana inta badan waxaan isticmaalnaa xeebtaan isticmaalnaa maalmaha qaar markii badda caari a tahay aan isticmaalnaa marka waa dhallinyaro mustaqbal ku leh isboortiga soomaaliyeed
ciyaartooy hore tababara anas macalin ayaa u sheegay barnaamijka dhallinyarada v o a in dhallinyarada ku nool degmada warshiiq xilligan baahida ugu weyn ay qabaan ay tahay inay helaan garoomo ay ku soo bandhigaan xirfadahooda wanaagsan ee kubadda cagta wuxuu hoosta ka xariiqay inay codsiyo u direen bahda jaal ciyaaraha guud ahaan ayna sugayaan jawaabta dhankooda ka timaada baahi aad iyo aad u weynaan garoonka loo qabaa maxaa yeelay xilligii hore wuu lahaa jiray garoon degmadan garoonkiina burburkii kadib waxaa ay naqotay in garoonkii dad iska dhistaan laakiin baahi aad iyo aad u weyn ayaan u qabnaa in aan degmada warshiik aan u helno garoon kubadda cagta lagu ciyaaro ama garoon dhammaystiran oo wax walbaba loo sameeyo codsiyadaasna waan diranay somalia federation footballna waa ka codsannay meel walba oo ii sheeg maxaa lahay qof walba oo isboorti jecel leh insha allah fariintaas waan gaarsiinaynaa dowaliyada marka qaybta la kala sugaa marka ay fursad loo helaba ay biyuhu caariyaan halkan laisku wada yimaadaan haha dhammaan maalmaha dugsiga fasax uu yahay inta badan dugsiley iyo iskoolay dhigtaan maalmaha dugsiga iskoolka fasax yahay xeebta caarideeda ayaan fiirinaa xeebta markay bannaan tahay waana sugu nimaanaa xeebta marna maalin ay caari naqanaysaa ay bannaan tahay marna galab ay bannaan tahay marka intaas ayaan jaaniskaasaan ka faa'iidaysanaa cabdulqaadir okey barnaamijka dhallinyarada v o a muqdisho haatan aynu jalleecno dhinacii kaalmo ah heesaa islamarkaana aynu wada dhegaysanno codka xariir axmed
maalmahan istaba jooga igu adag manaantaadu wakhtiguna imaan weli hadna meel fogigaaday anaa dooni muuqaaga adna meel fogiga aaday anaa dooni muuqaaga maalmahan istaba jooga igu adag manaantaadu wakhtiguna imaan weli adna meel fogiga aaday anaa dooni muuqaaga adna meel fogiga aaday anaa dooni muuqaaga bal inaan ku helo maalin ducayo aad ka remaysay bal inaan ku helo maalin kaligaad muuneeyey murtiday kugu koobay maansooy kugu dooray magacaan weynayley allaynee ku maamuusay magacaan weynayley allaynee ku maamuusay kaligaad muuneeyey murtiday kugu koobay maansooyinku dooray magacaan weynayey allaynee ku maamuusay magacaan weynayey allaynee ku maamuusay kaa maarmi kari maaye miyirkaa ku tabaqaali kaa maarmi kari maaye miyirkaa ku tabaqaali meelbaad ku taallaaye ila joog macaan adduunka maankaygayayi kaalay ila joog macaan adduunka maankaygayayi kaalay kamaarmi kari maaye miyirkaa ku tabaqaali kamaarmi kari maaye miyirkaa ku tabaqaali meelbaad ku taallaaye ila joog macaan adduunka maankaygayayi kaalay ila joog macaan adduunka maankaygayayi kaalay muujiyey dadaalkayga micnihiyo ujeedkeenna muujiyey dadaalkayga micnihiyo ujeedkeenna u bandhigay macbuudkeenna duceeyo adkarmaysay bal inaan ku helo maalin duceeyo adkarmaysay bal inaan ku helo maalin muujiyey dadaalkayga micnihiyo ujeedkeenna muujiyey dadaalkayga micnihiyo ujeedkeenna u bandhigay macbuudkeenna duceeyo adkarmaysay bal inaan ku helo maalin duceeyo adkarmaysay bal inaan ku helo maalin
dhalinyaro ku nool gobolka mudug ayaa wada dadaalo ay deegaanada baadiyaha ah ee waqooyiga bariga gobolka uga dhisayaan xarumo bixiya adeegyo waxbarasho iyo caafimaad dhalinyaradan ayaa sidoo kale wada dadaalo xagga nabadda ah oo ay isugu soo dhoweynayaan bulshooyinka deegaanka wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalim ayaa arrimahan ka waraystay zakariya catoosh tahliil oo ka mid ah dhalinyarada howlahani wada haddaan kuu warramo runtii fikradda meeshaan aan ka leenaha ama ujeeddada iyo hadafkeenna guud ahaan annagu waxaan il muddo ah waxaan wadnay dhinaca tacliinta iyo dhinaca caafimaadka oo aad garanayso caqabadaha iyo dhibaatooyinka badan taagneed iyadoo daruufooyin badan jireen hadda waxaa ku soo korodhay oo aan aragnay mar walba inay caqabad ku ahayd dhinaca amniga oo ay ugu horreyso dadka reemiyiga ah xoolodhaqatada ah ee walaalaha ah maalin walba in ay waxaad ka dhaca aad arki jirtay hadda falilah alxamdu waxaa laga gaaray isafgarad is-afgaradkaas wuxuu u noqday maantay in laba hoy nabad laga kala dhiso deegaankii galmudug mudug iyo isku ahaa puntland iyo baalkii galmudug hoygii nabadda bitaale waad aragtay saan filahayo socda wadahadallada wuxuu ka qayb ka qaatay nabadeynta iyo dib u soo noqodka dadkan qaybaha aan xoogga saarna waxaa ka mid ah in nabad la helo nabaddaa wax kasta furo u ah waxaan ogaanaa caafimaadka iyo waxbarashada inay shaqayn waayeen nabad la-aantood hadda marka waxaan ku howlannahay xoogga saarnay oo hoyga nabadda aan u qaadanay balle busle iyo waxaa kala qaatay iyo bitaale sidoo kale waxaad la socotaa bandiiroley iyo galdogob ayadana in sidaas mid la mida laga qabtay mirahii laga dhalana kaalkacyo la isugu yimid dadku waa dad walaalaha waa dad ehela meel kale aadi maayaan haddii la isku qushmaanana horumarku socon mahayo maanta waxaan dib u garowsannay inaan horumarka sidaan uga shaqeyno nabadgelyada xoogga saarno arrintaasaana marka ugu weyn arrimaha meesha u nimid hoygii nabadda hadda meel gabagaba u marhayaa waxaan filaynaa wakhtiyada dhow ee soo socda gogashii balbusle iyo bitaale inay hirgasho ilaa idinkiis ayadaana xoogga u nimid inaan saarno arrimahaasna ka shaqayno dhalinyaradiinan hadda dib ugu soo laabatay deegaanka waxaad wadan dadaallo aad kaalin uga qaadanaysaan hirgelinta horumarinta adeegyada horumarinta ee deegaanadaas maxay tahay muhiimadda xilligan aad u aragteen in deegaanadan aad dib ugu soo laabataan runtii waxaan u nimid waxay ahayd nabadgelyada inaan xoogka saarno arrintaasna ilaahay mahaddiis waa noo hirgashay si fiican bayna u socotaa gogashii nabadaana hadda taalla waxyaabaha kow aan ku dhiirigelinay taas bay ahayd afar waaqe iyo towfiiq laftirkeedu shaqaaqadii ka dhacday xilli dhaweyto adowgeed guulaha miradhalkaa laga gaaray bay ka mid ahayd nabadaynta in lagu guulaysto ayadana waa lagu socdaa insha allah laakiin tan muddo soo jireenka ahayd caqabadahaasoo dhan inaan dhammayno waa meesha hadda waxaan ugu weyn culayska noo saaran tahay ay tahay taargetkeenna uu yahay inaan amniga xoogga saarno dhalinyaradiina marka ee wax baratay ee kasoo kala jeeda labada qaybood ee waqooyi bariga gobolka mudug mays aragteen oo ma ka wada hadasheen sidii door muuqda aada ugu yeelan lahaydeen dadaalada socda aad iyo aad aad iyo aad waxyaaba nugu dhiirigeliyaba waxay ka mid ahayd awalna caqabadaha haysta waxay ka mid ahayd dhallinyarada kala xirnayd laakiin markii la bilaabay laba kun iyo laba kun iyo toddobiyo tobankii maaj oo halkan madaxweyne xaafi uu yimid waxaa lagu guulaystay waxyaa ka mid ah isdhexgalka wax la yidhahdaa la helay isdhexgalkii wuxuu noo fududeeyey taakaba taako cidda isku jirtaa inay iswaraystaan ehel iyo qaraabay dadku ahaayeen arrimahaas ah waxay keeneen inaan xiriir fiican yeelanno oo annaguna aan doorkaan ku leenna aan ka qayb qaadano labada garab annagoo wada ah xiriir fiicanna waa ka wada leenahay oo isdhexgalka ah xaggi iyo xaggaba aan u wada leenahay arrintaas uga shaqeyno xoogna noo wada saaran tahay labadeenna garab inaanan sidii lagu kala jabi jirin uun kala jabinina waa iskuwaa isku adkayna arrintaas dhalinyarada ay wax dhex maraan maahan dhalinyarada wax baratay ee magaalo joogga ah ma u tagteen marka dhalinyaradii ay wax ka dhexeeyeen haddii ay noqon lahayd dhalinyaradii xoola dhaqatada ahaa daaqa iyo biyaha ee dirirtooda ku salaysnayd aad iyo aad taas si guudna waa uga shaqaynay si gaargaarana waa uga shaqaynay si guud wacyigelin guud oo xabad joojin ah iyo dhibaatada guud odayaasha dhaqanka ka qayb qaatay annagu taargetka aan xoogga saarnay ka dhalinyar ahaan waxay ahayd inaan wacyigelin meeshaa u tagno waana ka shaqaynay waana naga aqbaleen waxayna ogaadeen mid walbaaba nabaddu waxay tahay maantayna way arkeenoo hooygii nabadda dhinac walba oo labada dhinacba ayagaa qayb ka ah oo dadka garabraratada xamaaliga ah oo wax dhisahaya oo xoogga iyo muruqa ku bixinaya ayagii waay maantay waana nala garteen aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa sida wanaagsan ay noola garteen ayaguna dhinacaas xoog bay noola saareen fiican reemiyigu maantay waxay marhayaan horumarka inay qaybtooda ka qaataan muhiimad cinkee bay leedahay deegaanadaas nabadayntooda aad iyo aad waxaa waaye dee isdhexgalba ma imaadeenba muhiimaddu hadday maanta nabadgelyadu haddaynan maba maba waarteenba haddaan isdhexgalkan la heleen nabadgelyaduna aynan laga shaqaynin xooggana la saareen muhiimad weyn baanu aragnaa waxaan kusoo dhiiranay inaan deegaankeenii soo degno waxaan kusoo dhiiranay inaan meel walba meesha iyadii inay tahay dhinac walba markaan iska waraysanay muhiimad weyn bay noo leedahay gaar ah waxay noo leedahay hadday tahay xaggii dhaqankii soo jireenka ahayo maxaa la dhihi jiray guurka isdhex markii lagu aqoon jiray dee abti iyo adeer bay noo kala hayan dabcan hadda fikraddaas in muddoa way istaagtay hadday socotana ma badnayn laakiin hadda dhiirigelin waxay samaysay in la isku yimaado isdhexgalkii rasmiga ahaa oo sidii hore u jiri jiray inuu yimaado arrimahaas waan ugu dhiirigeliyey inaan isku hilow badan aan isku qabnay isku xiise qabnay inaan meesha sii joognan sii tusis laakiin awal taargetkeenna wuxuu ahaa nabadeynta si uga shaqaysan laakiin hadda guul weyn baan ka maraynaayo inaan isdhexgal wuxuu gaaray in xataa xiriirkii soo jireenkaha dib loogu noqdo waana aragta aan filahayaa hoteelada qaarkood markaad tagsid dhinaca guurku inuu fududaaday awal culays ka saarnaa kaasi waxa uu ahaa zakariya catoosh oo u waramayay waryaheena cabdiwaaxid macalim isxaaq
wararka iyo warbixinaha siyaasadda dhaqaalaha ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a oo aad maalin walba ka dhegaysan kartid mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka iyo shan iyo labaatanka mitrban xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhegayso v o a ee maalin waliba afarta galabnimo
haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha iyo cabdulqaadir sabankaab
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenii cayaaraha haddii aan ku horreyno iyadoo toddobaadkan laga nasanayo horyaalada kooxaha kubadda cagta ee caalamka ayaa waxaa la ciyaaraya kulamada dhinaca xulalka ee caalamka kulamada maanta la ciyaarayo ayaa waxaa ka mid a kuwa loogu soo baxayo isreebreebka koobka qaramada afrika ee sanadka laba kun iyo koob iyo labaatanka lagu qabanayo dalka cameroon kulamada maanta dhacaya ee qaaradda afrika ayaa waxaa ka mid ah kan u dhexeeya xulalka geni iyo jaad mauretaniyana waxa ay la ciyaari doonaan xulka burundi cabo verde iyo ruwanda ayaa wada ciyaari doona halka kenya iyo comoros ay iyagana iswajihi doonaan senegaal ayaa waxaay la ciyaari doontaa xulka geni bisaw halka liibiyana ay garoonkeeda kusoo dhoweyn doonto xulka equatorial geni kulamadaasi ayaana ah kuwa loogu soo baxayo koobka qaramada afrika ee sanadka soo socda lagu qaban doono dalka cameroon koobka qaramada afrika ee isreebreebkiisa uu sida xiisaha leh hadda u socdo ayaa waxaa difaacanaya xulka aljeeriya oo ku guulaystay tartankii ugu dambeeyey ee noocan ah ee loo qabto waddamada qaaradda afrika dhinaca iyo qaaradda yurubna kooxda ayakis amsterdam ee ka dhisan dalka netherland ayaa aada uga walacsan qaar ka mida ciyaartooydeeda oo la ildaran xanuunka covid sagaal iyo toban koob iyo toban ka mid a ciyaartooyda kooxda ayakis ayaana toddobaadkii hore laga helay xanuunka covid sagaal iyo toban taas oo walaaca ku kordhisay kooxdaasi iyo maamulkeedaba maadaama ay ka qaybgalayaan tartanka koobka horyaalada yurub ee uefa champions league ciyaartooyda iyo qaar ka mida shaqaalaha kooxdaasi ayaa hadda karantiil ku jira iyadoo kooxda ay ku qasban tahay inay isticmaasho qaar ka mida ciyaartooyda da-da yar ee ku jira kuliyadda ciyaaraha ee kooxdaasi dhinaca iyo dalka faransiiskana gudoomiyaha kooxda olombic leon jan michael olas ayaa caddeeyey in xidiga ugu muhiimsan kooxdiisa ee memfis debay uusan meelna uga dhaqaaqi doonin jan hadalkiisa ayaa imaanaya iyadoo kooxda barcelona ay dadaal ugu jirto saxiixa ciyaaryahan memfis debay maadaama uu ka dhaawacmay xidigoodii da-da yaraa ee ansu fati kaas oo la xaqiijiyey in ku dhowaad shan bilood uu garoomada ka maqnaan doono barcelona ayaa si aada u doonaysay xidigan intii uu furnaa suuqa kala iibsiga laakiin jan michael oles ayaa caddaynaya in xidigiisa uusan meelna uga dhaqaaqi doonin taasoo biyo qabow ku shubaysa rajada kooxda barcelona iyo dadaalkoodii ahaa in memfis debay ay ku buuxiyaan booska uu ka dhaawacmay anso fati agaasimaha ciyaaraha kooxda baris leonardo oo la weydiiyey xiisaha ay u hayaan ciyaaryahanka kooxda yuventus ee christiano ronaldo ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay iibsadaan xidiga haddii uu go'aansaday inuu ka tago kooxdiisa yuventus leonardo ayaa sheegay in kooxda baris ay ka mid tahay kooxaha farakutiriska ah ee awooda inay bixiyaan mushaarka christiano ronaldo oo wararku ay sheegayaan in laga yaabo inuu ka tago marka xil ciyaareedkan uu soo dhammaado dhinaca kale kooxda baris ayaa waxa ay wada hadallo qandaraas kordhin ah kula jirtaa ciyaaryahankeeda neymar de silva kaas oo ay ka dhaadhicinayaan inuu siixo heshiis cusub iyo shan sannadood oo hor leh neymar ayaa sanadkii ka qaata kooxda baris labayo soddon milyan oo yuuro taasoo aan ku jirin cashuurta ka go'aysa wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
haatanna aynu mar kale jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha islamarkaana aynu wada maqalno codka nimcaan hilaac
degeystayaal waxaaynu ugu idil baahinteen idaacadeeda dikamarisa laanta af soomaaliga e v o a tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo wuxuuna